koob iyo labaatanka bishan februari waxa ay ku beegan tahay maalinta afka hooyo ee caalamka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay himilooyinkii laga lahaa afka soomaaliga ma laga gaaray jaamac buulle jaamaco soo diyaariyey soona jeedinaya waa kan
kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qurmadeenna toddobaadkan ee barnaamijka waxaannu ku eegaynaa qoraalka farta afka soomaaliga gaar ahaan in laga gaaray himilooyinkii laga lahaa maxaa ka mid ahaa himilooyinkii laga lahaa himilooyinka qoraalka afka soomaaliga laga lahaa aad ayay u badan yihiin balse barnaamijkeenna oo uu inoogu marta yahay abwaan siciid saalax axmed oo ka mid ahaa madaxdii sare ee wasaaradda waxbarashada markii afka soomaaliga la qorayay khaasatanna ahaa agaasimihii waaxda barbaarinta ayaan u daynaynaa in uu noo faahfaahiyo himilooyinkii laga lahaa qaarkood iyo in laga gaaray dirkaba macalin siciid saalax axmed ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantahay jaamac dhowahaya aanu toos u abaarno maxaa ka mid ahaa waxyaabihii halkudhegga idiin ahaa ama aad oo daraysayseen inaad ka gaari kartaan markii afka soomaaliga la qoray ummad waliba afkeedu inuu mid ay u qoran oo ay ku dhaqanto uu u ahaado waqaayo ay gaadho xagga barashada iyo afka iyo dhaqankaba kan ugu gunfog oo ay heli karto marka af soomaaliga himilooyin waa qura oo kooban lagama laha ee waa wax ka mid ah nolosha jiritaanka ummadeed ee afkaa ku hadasha meelay joogtoba haddii aynu xagga waxbarasho soo koobno waxa weeye midda guud ee horta waa in uu dhaqan kaydsamo markaan ummadda iyo baadisoocdeeda ay leedahay ummaddaasi inuu u kaydiyo oo ay sii jirto waa himilo af kasta laga yeeshaa marka uu tago qoraalkeeda gaar ahaan iyo xagga waxbarasho waa sida qura oo ku suuragal ah in afkaa la barto oo dug iskuol lagu dhigo dugsi uu hab waxbarasho galo waa inuu qornaado kabacdi xagga soomaaliga waagii uu qornaaday tusaalooyin badan oo haddaan soo koobo magacyadooda guud idiin sheego haayo waxaa suuro galay inay aqoontu qofka u fududaato marka uu sumadda afkiisa uu ku qorto oo ku barto sidii af soomaaligaba lagu arkay waxaa kale oo u meel marta oo uu qofka himilooyinka af soomaaliga uu usoo kordhiyey xagga waxbarashada ee ahayd waxbarashadii oo baahday baahday macnaheedu waa tii toddobaatan iyo shantii lagu gaadhay in la ballaadhiyo salka dugsiyada hoose dhexe ee tiradii ugu badnayd sanadkaa oo la qoro arday fasalka koowaada oo ilaa sagaashan iyo saddex gaadhaysay waxaa ku xigtay ujeeddada kale ama himilada kale oo lagu tiigsaday oo ahayd degaamaynta waxbarashada iyo dimuqraadiyeynta waxbarashada iyo mihnadaynta waxbarashada intaba kuwaa iyo kuwo kale waxaa suuro geliyey ama ay ku tis qaaday wuxuu ahaa qoraalka af soomaaliga aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay macalin siciid saalax axmed haddii aad sida aad carabka ku dhufatayba ku ekaano himilooyinkii laga lahaa waxbarashada qeexitaanka hore ee aad noo gogol dhigtay sidii waxbarashada loo ballaariyey iyo dimuqraadiyeynta deegaamaynta dib ayaan faahfaahinteeda kaa weydiinaynaa hase ahaatee waxaa la isweydiinayaa dhinaca waxbarashada laftirkeeda baahidii la qabay ama baahiyooyinkii la qabay ee ahaa in laga kaaftooma luqadaha qalaad sidee markii aad howlahaas fuliseen deegaamaynta ballaarinta waxbarashada ay run u noqotay oo looga dhabeeyey
baahi uqabka luqadaha kale layskuma hayo in mar walba afkaaga lagaga maarmo af soomaaliga iyo qoraalkiisuna cashar dhab ah oo cad oo ummadaha afrika xitaa ay halkudheg u qabsadaan oo lagu tusaale qaato iyo caalamkao dhan beelaha isku heerka ah ee adduunka soo koraya wax u muuqdaa buu ahaa xilligaasi ama sida uu kaalinta af soomaaligu barashoo qura maaha eh uu barasho ahaan iyo maamulkii ummad laba saddex af oo saameeyo afkooda ku hadli jirtay oo qaar uu gumaystihii talyaanigu uu kaga tegay raadka afka talyaaniga oo ku shaqayn jiray oo wax ku bartay iyo qaar kan ingiriiska wax ku soo bartay oo ku shaqayn jiray iyo afka weyn oo dhaqankeenna ku raasukhay ama ku daadegay oo aynu ka mid nahay ee afka carabiga ah iyo inta luqooyin aynu derisnahay ee waddamada xuduudka aynu leenahay ama af soomaaliga ay isku waddan yihiin intuba saamayntaas saaad u garanayso waddamada deriska ah afaf kaluu af soomaaligu la degaan yahay oo la dal yahay marka intaasuma saamaynta ay ku hayeen iyo baahida wax mideeya dadkii jamhuuriyaddan sheegayee saddexda af isugu yimaadeen wax u mideeya oo lagaga haqabeelo xag maamul iyo xag waxbarasho iyo is-afgarashada bulshoba ayuu ahaa af soomaaligu waa run iyadoo wax badan laysku hayo afkeebaa lagu dhigaa iskuullada oo uu noqdaa afka lagu suntado waxbarashada macnigii medium of language ayuu ka jawaabay oo asaasigiisoo dhan ilaa dugsiga sare ay noqotay in af soomaaliga wax lagu barto oo ay tacliintu isaga tubtiisa raacdo oo waa mideeyey waa tahay ha raalli ahaada raalli aha waan kaa gooye waxaa dhegaystayaal ayaana sugayay inta aanan ayaga u gacan haadin waxaad wax yar noogu noqotaa oo iftiimin noogu samaysaa ereyadii aad carabka ku dhufuftay ee mashaariicdii wasaaradda waxbarashada ballaarinta waxbarashada iyo deegaanta deegaameynta waxbarashada maxay ahaayeen adoo noo soo koobaya
qaarkood lagama sal gaadho waa wax dheer ma aha mashaariic waxa weeye waxaa loo dhigaa qaran waliba waa kan samaysta qorsha xilliyeed uu wax qorshaysto inuu gaadho waxna yaabo badanna caalamku la wadaagaa marka markii af soomaaliga la qoray exactly sidii aada run ahaan u dhigtay oo ah himilooyinka kan laga lahaa uu xagga waxbarashada afakanu soo kordhinayay maxay ahaayeen ama lagu gaadhay marka waa qorshe wasaaradda waxbarashada u yiilay markii afka la qoray waxaa markiiba lagu go-aan gaadhay in heerka dugsiga koowaad ilaa kan labiyo tobnaad waxbarashadiisu iyadoo afaf kale la dhiganayo ee af soomaaliya ku shaqayso waxaa manhajkii la taagay iyo ujeeddooyinkii waxbarashada laga lahaa ku jiray qorshayaashii sannadaha kan hore oo aan waataan tilmaamay baahinta iyo dimuqraadiyiintu waa isu dhow yihiin oo waxa weeye waa in waxbarashadii da'da afsooda-da gaadhay dugsiga xilligii dugsiga ee lix jir qof kastoo ilmo kastoo soomaaliyeed xitaa shan jirka iyo dugsiyada xanaanada waa la bilaabay laakiinse sida ugu sal ballaaran in ay waxbarashadiisu gaadho oo wixii loo yiqiinay waxbarashada khasabka ah oo sidaan sheegay toddobaatan iyo shantii bilaabantay waxaa kale degaaminta waxbarashada waxay ahayd in dadka takhasusyo goor hore la bilaabo aan jaamacadda lala sugin ee dugsiyo sare sida dugsiyo sare ee beereed deegaanada beeraha lagu barto dugsiyo sare ee xoolo degaanada xoolaha oo afkii sida lagu barto degaanada badda iyo kalluumaysiga leh kooda lagu barto oo dugsiyo caynkaasa loo yeelo baahinta ugu weyn iyo tan kale midaynu adduunka la wadaagnay sanad walba jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo laamaheeda waxbarasho sida unesco waxay tobankii sanoba abbaartaa in halkudheg la sameeyo oo l tobankaa sare lagu gaadho waxaa ka mid ahaa waxbarashada loo dhan yahay oo baahinteedu ay soomaaliya dhaaftay oo caalamka oo dhami inuu qof kastoo bani aadam oo nooli uu gaadho waxbarashada asaasiga ah iminka intii uu waddanku burburka ku jiray ayaa heerkaaba lasii dhaafe ayay waagaa waayadaa la bilaabay oo ay ka mid noqotay waagaa tan baahintii koowaad aan sheegayay afka in la qoray iyo ololihii meel maray ee la ogaaday waxay jamhuuriyadda soomaalidu ku heshay diladda akhris qoraaska ee ugu sarreysa caalamka lagu bixiyo ee alliteracy sidaas ayay kala ahaayeen iyo waxyaabo badan waayahay himilooyinkaas ballaaran aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abwaan macalin siciid saalax axmed dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno qoristii farta soomaaliga ma laga gaaray himilooyinkii laga lahaa xilligii la qoray aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeyste adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka inshaana macalinka adiga iyo dhammaan igala igala qaybqaadayaasha barnaamijkan waan idin salaamaya haddii aan u kada gula barnaamijkana macalinka waxaan weydiin lahaa laba weydiinood weydiinta koowaad macalin waxaa jira erayo fara badan oo aynu adeegsano kuwaasoo aan soomaali ahayn ha ahaadeen carabi ingilish urdu iyo afaf kale haddaba abwan adiga iyo dadka aqoonta ula afkeenu hooyo maxaa idinkaga qorsheysan magac u bixinta ereyada aan soomaaliga loo hayn ilaa imika weydiinta labaad xilligan aynu ku jirno soomaalida khibratan ugu jirtaa barashada afka afafka qalaad oo xilli waxaynu joognaa manhajkii waxbarashada lagu dhigeeyey loo wada bedelay afaf qalaad taasoo lagu barto goobihii waxbarashada keliya maadada soomaaliga oo intii kale afaf qalaad ay tahay taasoo burbur weyn ku keeni kartaa anaga ku keenaysa afkeena hooyo haddaba kaalin intee la eg ayaad ku leedihiin ka hortaga falalkaas burburinta ku ah afkeena hooyo aad ayaad u mahadsan tahay caaisha waa laba su-aalood oo runtii aad qiimo u leh macalinka ayaan u daynaynaa inuu ka jawaabo abwaan saciid saalax axmed
waa tan koowaad ee ereyada amaahda oo afka ku jira iyo wixii ka qorshaysan ama ay tahay iminka u hadli maayo hay-ad gooniya oo aan hadda gacanta ku haysa daweynta wax walba inkastoo aan ku hadli karo afka akademiya goboleedka af soomaaliga oo ka howlgasha geeska africa dalalka af soomaaliya lagaga hadlo oo dhan oo kollay wax uga qorshaysan yihiin hase yeeshee ereyada in afafku isdhex galaan la yaab maaha asalkeedaba in erey ay luqadi amaahato oo mid kale hadday dantu ku kalifto weeye ay ka maarmi weydo oo ay u amaahatona wax la yaab leh ma aha oo la isticmaalo laakiin khasaaraha ku jira dhinaca kale oo badani waxa weeye erey aad leedahay oo afkaaga ku jira oo dhab ah oo la heli karo oo kuu suntan oo kuu dhadhamaya oo isaga adiga kuu dareen gooniya leh marka aad tuurto oo mid kale oo dhigiisa ah ama aanba buuxin karayn wixii macnihii uu siday kaagu aan afkaaga iyo dhaqankaaga ku buuxin karayn aad ku bedelato oo kaagu dhinto dhibaatada haatan in badan jirtaa oo aanay dadku sii naawilin aanay doondoonin waa caynkaa markaan leeyahay ceeb maaha in la kala amaahdo waxaa lagu garanayaa lugooyinka jira oo dhami ama dhaqan ahaan walax aan walax aan ahayn hantidaada ayaa ku soo galaa oo aada isticmaali oo magacda ay kugu timi baad laabud adiguna u bixinaysaa iyo boqolaal ama fikir dhan oo yimiba hase yeeshee hayo dadkan ku hadla ayaan ogeyn in uu ereyadiida kuwa aanay u baahi qabin kuwa qalaad oo af soomaaliga ku jira in ay doonaan ama adeegsadaan akademiyada aan magacaabay laamo bay leedahay iyaga iyo dad badan oo ama mid ururo kala jira oo aan isku xidhnayn hadda oo aada u kaydiya ama ay tahay laamaha akademiyadaasu leedahay oo akademiya goboleedka af soomaaliga ay ka mid tahay mid erey bixinta ah oo maaha akademiyada keligeed ku filan qof kasta oo danaynaya qof kasta iyo urur kasta oo afka u samaysan waa in xidhiir duntii isku xidhaysay oo meel isugu keenaysay xitaa bal horta intii jirtay oo hore loo abuuray oo erey bixina oo lagu dhaqmayay inay dadku wada ogaadaan ay meel mariyaan waa tahay su-aasha labaad haddaad eegto su-aashii labaad
afafka qalaad ee lagu dhigayo manhaj manaahiijta waxbarasho ee dalka ka jiro waa ayaan daro taagan meelaha maamulada soomaaliyeed ka jiraan iskuullo yar oo kooban oo ah kuwa maamuladaasi jiraan baaba af soomaali lagu soo hadal qaadaa luqa ahaan in lagu dhigo ama maadooyinka qaar lagu dhigo da'dii iskuullada dhiganaysayna wax yar boqoley yar oo kooban bay ka tahay waan law waanu la wada soconnaa meel walba tirada dugsiyo oo sidaa fulisa ama meel marisa marka maxaa idinkaga idinkaga hagaagsan bahdiina u ehelka afka soomaaliga su-aasha caaisho saasay u dhacaysa taasi go-aan siyaasadeed bay ku sal leedahay oo maamuladaa jira waa inaan waa kala hadalaa waa hor fadhiisanaa waanu baahinaa waanu ummadda waa ku wacyigelinaa waxbarashada inteedii badnayd baa gaar noqotay oo ganacsi noqotay marka waxa dhiga adkaanta keenay dadka goonida u furtay iskuullada oo iyagu hadba meeshay wax ka helaan afka lagaga hadliyo manhajka manhajka lagaga hadlo khasaaraha ugu weyn oo dhibta oo aanay xitaa dadku wada ogeyn waxa weeye qof waxbarashadu qofka ay soo saarayso waa la suntaa waa la waa lasii tilmaamaa in habka waxbarashada waddankaasi uu qof sidaa iyo sidaa oo waxtar u leh oo qof soomaaliya uu soo saaro haddii uu lugta ku hayo manhaj kale oo oo af kale daliilkiisa ku barto marka qofkii soomaaliga ahaa oo midaysnaa oo faca dambe waddanka kan u dadka ahaa habka waxbarasho sooma saarin abataa dhibaatada ugu weyni waa yahay aanu u gacan haadina dhegeystaha labaad dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waxa weeyaan xamse axmed aadan oo jooga magaalada hargeysa aad baan u salaamaya barnaamij taadiyaha iyo barasare macalin abwaan sajiid saalax su-aasheeda koowaad waxay tahay markii far soomaaliga la qorayay af soomaaliya o dhan waay far soomaaliga markii la qorayay halka xisaabaadka tirada markaad eegtid marka waqooyi iyo koonfureed eegtid halkan waqooyi shan iyo toban tusaalehaan kusoo qaado shan iyo toban waxaa lasoo wareejinaya shanta tobankana waa la dambisiinaya koonfur markaad tegtid waxay noqonaysaa shan iyo toban toban iyo shan marka waxaa jirta kala qaybsanaa halkaa tirada ka jirta ma asal bay ahayd marka hore insaa labadu waa ay labadaa koonfuriyo waqooyi ay ugu wada hadli jireen mise waxaa kala bedeshay tiradii markii la sameeyey far soomaaliga la qoray oo waxaa lagu qoray tee baana la qaatay haddii aad noo sheegi kartid su-aasheeda labaadna waxay tahay far soomaaliga qoristiis macalin ma waxa la geeyey shanta degele soomaali degto mise waxaa lagu soo koobay qura jamhuuriyaddii sidaada hadalka u aadu tidhi oo markaa mid heed marka tusaale ahaan kusoo qaato macalin iminka jabuutiyo kale far soomaaliga aad uguma hirgelin anoo dee og inaynay markaa dawladdu inayna ka tekanina berigaas bal maxaa idinkaga qorsheysa amba maxaa berigaa dhacay oo no nala wadaagi karasa oo loo gaadsii waayey intii soomaali deganeed degelka geeska africa ka deganeed oo kale labaadee ku raacin lahay oo arara iga ah waxa weeyaan macalin waxaa jirtay riwaayad aad samayso la yidhaaho filinkii daraawiishta oo ku sagaal boqol labi sideetanki ilaa shan iyo sideetanki la yidhi bilad aada u qaaliya buu kusoo hooyey oo filinkaa da-dii yareed ee dhalatay ilaa sagaashimiyeedkii waxba kama yaqaanaan meel lagu qoray man arag baltaana dad wax naga sii karayso aadna waan kuu mahad celina waktiga qaaligeed maanta noula hadlayo qof kamida haldoorada soomaalida kii ugu haldoorsanaa waa bare waa macalin in badanna waxaan aada iyo aada u akriya qoraalladaada waayo waxnahay da-da yare ilaa dhowr iyo sagaasankii dhalatay ma ihi dadkii kula soo kacay ilaayo kaala soo kacay jaamacaddii la foole oo intaasoo dhan kula soo socotay laakiinse waxay ka daba geysay qoraalladaada iyo aqoontaada iyo miisaanka soomaalida ku leeday inkastoo haddana waxyaabo badan dhaceen waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay aan macalinka u dayna inuu sii dhammaystiro macalin kusoo dhawow waa laba su-aalood oo barnaamijkeena quseeyo iyo su-aal kale oo barnaamij kale noqon karta laakiin fursaddiisa uu uga faa'iidaystay dhegaystahan kusoo dhawow
waa mahadsan yahay amse waxaan yeelaynaa aan soo kookoobno mid waliba waa wax badan tan ugu horeysaa waa wax iska waa sahlan oo aan tilmaanteeda ogahay sida tirada loo yidhaahdo weligeeday soo jirtay ee af soomaaliga waktigii la qoray labadaasiyood ma kala noqon degaanada soomaaliyeed baa qaarna salka tobanleyda horeysiiyaan qaarna horeysiiyaan salka halka koowaadka mid horeysiiyaan sidaasay u hadli jireen sidii baa loogu yimi sidii baa loogu daayey waa labaduba waa sax midna lama reebin qofku markuu hadlaayo kuura buu ku hadli karaa marka la qoraayona labada midna lama khaldo oo kuma qorna laakiinse habxisaabeed uun u eego ma salka labada sal toban iyo shan wax waliba ma tobanleyda iyo wixii ka badan baynu xagga badan baynu ka bilownaa mise xagga waa waxa aan sheegayaa waa baska ten space iyo waxa ah haleyda ee kowda shan iyo toban sidaasay ahayd ahaan jirtay iyadaa mid u guuri marka afafku waa isbedelaan markay laba wax iyo saddex iyo wax ku kulmaan oraaho kala duwanna aakhirka mid uun baa qaalib noqota ka soco dalalka af soomaaliga ku wada hadli jiray waagaa afka la qoray xidhiidh dade daleed iyo kama dhexayn isu furaanta xitaa hadda iyagoo kala dalal ah ay isu dhow yihiinna waagaa ma jirin labiyo toddobaatankii faransiis baa lagaga hadlayay welina lagaga hadlaya jabuuti aa tusaale usoo qaadatay weli gumaysihii faransiiskaa joogay iyada dhibta gaar oo jabuuti haysataay oo afka kan maxaa loogu hirgelin waayo dadku si fudud bay u yidhaahdaan laakiinse waa dal leh ugu yaraan saddex af oo oo mid walba ay dad degelkaa ku nooliyo afdegeleed noqon kara oo ah afka soomaaliga afka cafarta iyo afka carabiga afka faransiiskuna waa waxa uu dhex ugu noqday waa adigoo yidhaahda maxaa kenya oo dhan loo ay ugu u hirgelin weyday af soomaali maya tiradaa badan waa degaan kooban oo qura marka dalgooniya weeye laakiinse afka ereybisinta iyo qaabka lasoo qaatay lama kala xigo ereyada tan culuumta lagu isticmaalay degaanada farsamo ee hawleed mid beeraley iyo mid raacato iyo mid be- xeebeed bay khusaysaa iyo shaqooyinka ee ma khusayso wadamada af soomaaliga lagaga hadlo afka lagaga hadlaa waa wax isku ereya dhow isku oraaha dhow oo markaa ma kala tagana waa sida uu jaamacu sheegay ee su-aasha kale ee filimkii waaga waa filim buu ahaa darwiishka soomaaliyeed lo oran jiray maalin dhaweyto idaacad baa in khalada idaacad kale ayaa wax ka baahisay dad badanina waxbay ka qoreen aad baa loo wada danaynayay waan jeclaan lahaa in baahin gaar ah iyo barnaamijyo gaar ah oo filimkaasi muxuu ahaa siduu u samaysmay xagguu ku dambeeyey dad baa u haystaba oo yidhi lama daawani adduunka in badan laga daawaday xanuun badan igu leh raadkiisa oo su-aasha yaroo lay weydiiyo markuu qofku iska yidhaahdo uma haysaa filimkii hadda youtube-ka ma laga helaa oo xaggee baanu ka eegnaa ayaan marmar badan ooyaa oo ilmu iga timaadaa marka aan u daysano fagaare ka ballaadhan barnaamijkan afka iyo munaasabadan eenu ku hadal hayno oy maanta wiigan inuu ku aadan tahay oo idaacadda tan u xulatay oo malaa ah maalintii caalamiga ee afafka hooyo ee adduunka oo inagu soo aadan oo khamiista ku aadan haddii eeba awood la yidhaahdo uu idmo waa sidaa ayaanu yeelaynaa saas ayaanu ugu kaadinaynaa maalinteeda haddii eebaha awoodda la idmana waan la doonan doonaa filinkaas darwiishkii soomaaliyeed aad ugu magac dartay ee aad adigu samaysay aan u gudubna gebagabada barnaamijkeenna dad badan oo soomaali ah khaasatan dadka indheergaradka ama dadka aqoonta leh ee bulshada soomaaliyeed lagu tiriyo ayaa marka ay baraha bulshada wax isku dhaafsanayaan waxa ay isticmaalaan afaf qalaad gaar ahaan afka ingiriiska waxaadna moodaa jiilka cusub oo soo korayana inuu ku daydo maxaa u sababa in dadkii waxbartay ay af qalaad ku wada hadlaan iyadoo ay og yihiin in waxyaabo badan oo annaga inoo gaar ahaan lahaa ay dad kale la wadaagayaan aanan loo baahnayn in waxyaabaha qaladka ah ee bulshadeenna dhexdeedaa aan dadka kale xayeysiin ahaan loogu gudbin maxaad ku talin lahayd
talo kale ma le-e waa in marka aan loo baahnayn laga daayaa macnaheedu waxa weeye haddii degelkaa wax lagu qorayaa marka hore loogu talagalay mid laba afeed ah oo afqalaad iyo af soomaaliga sababa jira ay marka horeba u dhalatay in la yidhaahdo waa degelkii wardheero qaybna english baa lagu qoraa qaybna af soomaali laakiinse qof isagu iskiis la xidhiidhaya oo la raba in uu la hadlo qof kaloo soomaaliya qof mid soomaali degel qura ah oo u yidhi waa soomaali oo soomaali u samaysan yahay wax ku qoraya waxa qura oo aynu ku sababeyn karnaa waa qofka iyo kalsoonidiisa hadduu dhimaal kalsoonidu kaga jirto afkiisuna dhimaal buu kaga jirayaayo kanuu wax ku gudbinayo inaanu mid kale ka xigin afkiisa hooyo uu qofku og yahay uu ku kalsooni qabo wax ka duwan u sheegi mayno in aanu kalsooni darro darteed isugu muujin karin inuu is yidhaahdo afka qalaad baa lagu aqoonoobaa mar hore ayaa marxuumkii cali sugulle iyo intii halabuurada soomaaliyeed u ina yidhi afqalaad aqoontu miyaa maya maya waa intuu qofka eebe geshaa marka taa intaasaan kusoo koobi lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa gebagabadii barnaamijkeenna wakhtigaada qaaliga ah adiga iyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay waa idinkaga mahad celinaynaa waan idinka mahad celinayaa sida aada u sheegtay maalintii afka hooyo waa soo socotaa annaguna minneapolis waxaanu ku qabanaynaa maalinta jimcaha goobta la yidhaahdo had wanaag oo lagu xusaayo sidii aan usoo xusi jiray sanadihii iminka maraya ilaa shan iyo toban sannadoodba adna jaamaca waad mahadsan tahay adigaa mudan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga waa nagay intaa toddobaadkan waxaana ku eegeynay in laga gaaray himilooyinkii afka soomaaliga fartiisa markii la qoray waxaa inoogu marti ahaa abwaan macalin siciid saalax axmed tan iyo kulantideena dambe maqal dambe oo xiise leh